إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم casharka meninka bilowday aayadda laba boqol labaatan iyo sideed oo suurat lbaqara ina ka mid ah qaala tacaala ilaahay meere walmutalaqaatu gabdhoogii la furay yatarabasna hisabreen nikaa hijehi kasabreen ama guur hijehi kasabreen bianfusihinna nafyaaljo macnaha maxkamadda niya seeta shardama ah waaba la furo adadiya yeeba bilaawdaas alaaata guruu'in sida gur guriga marka culimada qaar meerayna sida aada way sida goor aada un koyt culimada qaar meerayna sida goor oo daahir nagad oo maartay aada daahirka nagad salaata tagru in sida goor hisaba reen way habartoob iyo aada un koyaw hoob aada in koyana ma aha oo dogdi oo kaliya atama unugto yaro aada in deerna ma aha sida biloodu walilay hoob iyo uurlataana unuga dhalaasililay habartii mal habroysineeb silankun maaragtay lankiri maaba maaragtay ma habroysine habari harta manesnaagna silangna kaasida wal furi maa taas adadba male maay malan adada maylanka talagale hartuun hadda ha furi ikan hadda guursidew biyoojo ini lishal badbaadi tagmaa may habroysineeba cadadba korje mae hoobalan dukhun walmudallaqaatu gabdhoogii la furiyo tarabasna bianfusiina naftiyo hisabareen salaatata guruu'in sida gur sida aada ama sida daahir walaa yaxilu lahunna gabdhoogii la furi xalaal man eh an yaktumna ini qaryan maa khalaqa allaahu ilaahay wali abuuray fii arxaamihinna ilmagaleensha wali ilaahay ka abuuray haddii uur lata hartagii hor uur unlata iniya qareyda mae aadada waliya inkoyti iniya qareyda mee lama inkoyti sidiya inkoyti ini inqareyna lafadeelile yay ilaahay jeeway alan wali hoostun maaragtay yeela ogogda lankale la ogaado kormale in kunna haddii oyin gabdhoobay yuminahaani rumeeyano bilaahi eebbaweyni iyo walyowmi alaakhiri qiyaamahaani rumeeyan haddii oo iyiin ay qariinay walay maaragtay fahimjo ka saabsan cilmogaleynka ka saabsan wa bucuulatuhunna hartiyaalkiyo ha fureen yaa axagu ka xaq badan biradihinna nagsadowjo inayo rajciyaysadaan walow abeyna bilaameytun laafuri ama bilaantun laafuri haba ay ogolaanay fii daalika ay fii zamani tarabusi cadadii zaminje iniyo rajaysadaan hartayaalka xaqin leh in araaduu isilaaxan wanaag iyo dhagan faylahooba fadaayan adehe macnaa habarti way haytaheen rajci hayte haldhilaga laaka furi adadiyaka jarte hartaga xaqin le inaysaa nagsad weli shaqamaka leh habarta naftehe shaqamaka leh rajciyada hartaga xaq iska leeyo laakiin may la faday habartun hoob ada nagsadaasa in araaduu islaaxan way dhagan fayl hoob ada fadaasa nagsoy hooba kale ada hadda hoostumaan may kajeene mala ka bedelina kiilay ataa isku dhaaf gabartan la goyto walahunna bilaanto may leeyina cala alaswaaji hartayaalka korsho may ka leeyina mitlu alladii calayhinna bilaanto walay korshohaadi wali lamid ayayoon hartaga ka leeyin wa matalan xogogdu way bato mushtaraq way habartii hartagaba indhahayta lamadaba walka fale matalan may kamid eh dhaqan fayla habartiiniyada kala dhaqanta yaanakay kala dhaqanta habartiiniyada indhibna yaanakayn dhibna xogog oo mushtaraq ee waa jirta khidsaadiiba habarta dhaqanja faylaad an fadaasa ya yaana dhaqan fayla ini koo helo way xagaada ka fadaas oo kale yaana koo fadaasa maana walahunna bilaamagay maylayiina cala alaswaaji hartayaalja korsho mayka layiina mitlu aladii calayhina xuquuqdiyoo korsho haatee talamid eh iyo hartayaal yoonaka fadana bilmacruufi sharcan adee shareecada wali macruufka eh matalan habartaa iniya ha ziinayto has nadiifido has carfiida adama fadaaso iyana saas oo kale maaragtay iyana taasoo kale in la tago hugdaso kiilatiyaan inaad is nadiifido ood is arfiidiyaan taasoo kale hugdaso la tago hugugdanba qaarna shalci taahan sida mihirka iyo nafaqada iyo hartagaala kafadeetaas yaan xuquuqdiya gaarka e ini hartaga idin laantasan ban iyo ida diyaarka haatiyo yaan xuquuqya angaare yaalla kafadaawa weli rijaali hasii haatee rigi mayliya calayhina bilaanto korsho darajatun garaado dheerad e waley sababta oo eh si masaruuf lakafadaa fira idun awjooswa si biilahay meher usi lakafade minlakadhagam usi lakafade maadaama qarashka isu dhiibahay inayda dirjo odaynimada inuisu weeldhadwa idi adi masruufas waana taleedana habartawidaas maya maya taleeda dogale walirijaali niminka may leeyiin calayhina gebdho korsho darajatun garaade iyo fadiilo oo dheerad e waleyin odaygii leera wallaahu ilaahay casiizun allihii awood badan waa maadaama adeena dogala keenaada awoodna kinwaalihi awoodanka badbadiidioo lakeliya ilaahay koo awood badan adeen ogaawa lakeliyade wallaahu casiiza la keen alle oo casiis ee oo xakiiman waana maamul wanaagsan waa atalaagu furniin oo masnuun ee la sunaaye ama furniinka oo sharciyan eh oo habarti la furoona laha raji iyo sida koro marataani way lama tooka shishal ee kan la fura fiiri furniinka shareecada kan aayadda san sheegahay taway laakiin dadkii ma dhiigayaan wala furaan hoob eraan habartii sadidalaa wada ku furi leebili leeyahay war saas ma ee tartiibsee la keliya marataani fursihaasi tuli lamadaas gero macnaha marka goobad haldalaa ku fur lama kin hirtay ogda ka fiirsoy maayo lamadoo ber ka fiirsoy masantana taloy haddana kalamaad hoobada furaasana haddana haloolay furmaayo weli fursi haysad lamadun tooka fursi haysad haloowaha kin hirti mara halayaada hayti inaad habartay hanaqsad iyo inaada lamadii hore aad ka daba jeed ka quursatay ogda marka qaab kasta waa lan furee laleeyahy maaye sidi ku furay tun ma eh marataaniya la kari lama gool shishar eh weli rajci kinsiirowaas maana lamadaas intaad roogti rajci kinsiirowaas haleyntooha hirti maa haleynti fiiri marka faimsaakum haysadow ini habartii aad haysato bimacruufin si wanaagsan aad ka haysato habartii ha nagsadi ada ter islaamnimada aad ka nagsad oo ada dhagda macna ama u tasriixun foofiyow siidayow lahunna bilaanta la sii daayo haleentee hirtiina kadabajey maayo biixsaanin weli bisadoo wanaagsan biixsaan inta macnaha walaala waliya maaragtay alaabto wala yeelatiya walaasheedan kareebane aan af lagaadayne dadkumayba jare habartiyoba furaan qur-aan akhriysadaayaan bilaayadii hoob imoodi tan wadan ulmalaay kooyabale habarleybla furay bilaayada mahayseeni walaagaasa la diide kow dadka baryan haddana wal iska alalaaya adiga baaragtay meel lisku fur wal iska alalaaya bixsaanin ma eh hoob lisfurawn ilaahay maray sidoo fayla hal isku furay walaa yaxilu lakum dad u xalaalmasiin ee an taakuduu in isan qaadataan mimaa aataytumuhuna bilaanto wala isan siidan mihirkii ee shay-an wal yar ininka qaadatan mal ogolwa isfurool nagdi maaha habartii mihirkiisee inaad walka qaadata mee nacasnimo habartumaad antun awladahakin dhalle ad antumaad haka baashalaasi wala farjiji halaalkinka nagda ina kistaan mihirka lee eh mihirkii haddana la shalgoosadaase nacasnimo ay taas mal ogola lili halaal ma eh idaad allagtumuhuna bilaantii hoo farow nagataan mehershee walanka qaadateena lili ilaa maaldhow haddii hagala maayo habartii hartay wal isdhaga waaye dhibkaniyo heje ka socde lankireed meerahe walaay ka helan ignaba shilinkii ka helan ignaba hoob saasata maaldhow hoob eta maayo ilaa an yaqaafaa haddiiyo ogaadanga latimeen habartii hartagay isdhabeen allaa yuqiima iniyo intoosiyaane in ooganeen xuduudallah ilaahay suhumaalye wa xuquuqda liska lahay habartii la shuudi nagate hartagay hajay ma ilaaliyahay dhuumashaaraanka bati xamar hoob lagsheena luug la ingmoodaas diinsoor la ingmoodaas idma dhagan adduunyadii kharibaada dhiidi ma aha idamayleehde walay meherkii ka geertii hal isu ama wali aad beeso wali hay meherkii kii hal isu heliye meher sheeg aadee usun habartiisiyaka dhilaagay khulca dhere maaldhawa dhere ilaa an yakaafa haddii oo ogaadano allaa yuqiima xuduudallah ilaahay soohintiis ama diintiisa inay lanka dhaqmaaneen naashuusnimo iyo amar diidi meelaha gali hoo jirta maaye fain khiftum haddii ogaataan calimtum ogaataan akayaarti baxaafadu waad haddiisun ogaataan allaa yuqiima ini intoosiyaane habartun hartun in oogane xuduudallah ilaahay soohintiis diinka dhaqmo in jarna akhyaarti olog haddii saas ogaataan falaa junaaha calayhimaa habartii hartagii korjo dembe mahaana fii maftadat bihi nafsahaa wa walinaftiyayaa ku furta oo maal eh liyudalligaha hartagi ini fur daraadee haye hebelay ada harta dhagaw minjeed ada ka aragni kow dheh deese sheema lili hartun hadaga walkinka qaaday hadhii baa lili hooyo dhiiba siiya la ku furay dembena meewaan falaa junaaha calayhimaa fii maftadat bihi waliya isku furut dembe macnaha mahaana wa ilaahay macnaa yaa dhiiba hukumka dembaawas hartagana qaadashada maka dembaaw akhyaarti xaafada oo arrintaasay goobjoogo ka eyoona maka dembaawayaan macna ilaahay maray tilka alaxkaamu almadkuura axkaamta si uu allaha sheegay xuduudullaahi ilaahay soo humaalishey waay falaa tactaduu ha anka talaabsateen soo ilaahay in gudubteen waay waman yatacadda xuduudallaah ilaahay soo humaalishey ilankii gudubo فأولئك هان يوئي هم الظالمون الدلم فلو يالوي ظالم وي هان يوئي سوهنت إلهي دكي هو بذلك تلعب سوتا ظالم يتلقاو سريا بن هدن هبرتي هرتي هو دغو ويان إني سل ويلو أنا أرنت سل حلي ولا فدما هاني iska barjey meeraan habarti walku noogay haa anayna ma furo shilingna maqaada umaana furowki malan baan tan yalay wal jaroona ma eh macnaha adiiba hob adaka dhaarato afartii bilood hooba lideeri fur ama dhaga la kari ogda yaan hoob hajees itisaaso furaas ama shilinka ka gaada wal kala majara uu wareegdo hada jee haysada war jara meeta diin ilaahi ma tilka hududullahi fala ta'taduha waman yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun فإن طلق هرتجي هدي فروها بلاميتي الطلقة الثالثة تي سد هذا كفري أقدر لما توك شش عليها فري أقدر تير سدي توك كفري تي لما هذا كفري tii sideed hooba la furo fiiriha fa in dallaqa hartagay haddii furo haa ee bilaabmay tii addalqata taalita tii sideed haddii ku furo hee falaa taxillu lahu halaalmagnagadaasoo liliyay min bacdu tan sideed madii ku furi ka bacda habartii halaalmagnagadaas widaad waan dhooba dhoobayi kuramadaas ka bacda ma jirto liliyay xataa tankiha tatazawaja ilaa yee ku guursadaasoo zawjan gayrahu harti kaliya ka oroosta welib waya da'aha hartiga kale u saarta habro ay sida welib oroosay min kaliha la galay habatay mal fadar fool hang la dhaga mula faday hartiga kale kama fil hadithi rawaahu shaykhan haditha wayba jiray bilaamay oo la eri jiray imra'atu rifaaca alquradi ismuha tamiima leeraay iyo hartigaha furi lankoo kale guursatay lanka kale iyo guursatii geedashay may dheedan walba ma ibir way nabag ilaahay aan kooyti hartigii hore kanaga tafado haytay mar nabag ilaahay aan kooyti markaasa maartay nabayow lanka rifaaca leeraaya antu koora ifuri lan cabdiraxmaan ibnu catiig leera waa guursidi cabdiraxmaan ibnu zabiir lan leera waa guursidii lanki isugu hayna magarayna maartay inamaa macahu mislu hudbati thawbiyar kar duntis oo kale duntasi unugle oo kale yaa walaajeyna unugle marti nabiyo walba ma otarna maana nabi ilaahay basolay mar marka meeray ma hartagi hore inaga tafado hayte weere adoo kan walba inka dhadhameena kan hadii reed adag gursi walba inka dhadhameena ayakii hore inaga tafado hayte haa uu saasa tireena ma baqalina maana markaasa nabi ilaahay maya weere kii hore maka naga kort xataa tadugi cusaylatahu wayaduga cusaylataka hartuun hadda adag qaadatay kanriid adag ka qaadatay ilaa malabgii adag ka dhadhamido usuuna malabka ka dhadhamiyo yani jamaaci habartii hartaga markii ina seedan shahwadii iyo macaanta meelo la keeno iyo malab oo kale la kuweelahay hartugun dambe ilaa koo habroysado magalnimadiis adag ka dhadhamido usuun habrownimada ka dhadhami maya kii hore mugnagada qorto marka habartii adaa furtay sidiidii adaa ku furtay ilaa lankaliya ku guursata lankaas walba haka habroysada haddana kasjay hanfuro hoomadaas aad helooba nasiibka haka walaabaada maxallo leero aragday habartum hamiinku idama in lutumay waljaram etaas naftiya fain dallaqaha haddii bilaamayti furo haae azawju taani hartegi lamaad kasjay unfuro furo adka lihilyaas meel fadowda kasjay hanshal tabaan falaa junaaha calayhimaa habarti ii hartegii hora korsho dembe mahaana an yataraajaca ila nikaa haddii nikaa maarata iska nafsadaan isguursadaan weli baada inqadaa ila cidda hartagun dambe ciddadiis marki dhammaato kabacd habarti haweydiisido markaasay lan oroosa dembe ma awan weliba indannaa haddii un maleeyayaan an yuqiima iniyo toosi yaayno xuduudallah ilaahay soontis iniyo toosi yaayan bushuwin ban hor lahan shaltabay hooba wili jar ogdadii hooba jarte malka nagada hooba laha ni siloowe ala ulaada layska dhale harti kalena dhahdan waha gale walaal laha shal maqonaade haddaa ma idin la dhage hooba liley haa iska nagada kora ilaahay mare wa tilka almadkuuraat armoogas laha sheegi xuduudullaahi ilaahay soo humaal sheegu xatahaa lakum ilaahay asiin soo humaaye yubayinuhaa ilaahay way ban idaayahayaa soo humagaasey liqowmin yaclamuun dad owal og oo fiirfiiryaayan wa waidaa dallaqtum nnisaa'a haddii bilaamogi furtaan dalaag oo rajiciye eh tabaladina yoo deerow nagadaan kodhow aadan iniyoo deeranoo ajalahunna inqidaaca ciddatihinna wa cadadiyo ini got yoo kodhow aadan wa matalan habartii haldhilaagaha ka furti adadiya aadadii hore koyti itii lamaada koyti tooleeba dhima mara walamhamim oo kale eleba lasugu hay aadadii kale hadha ogtoba markaas adig talakii lagudbo marka fiiri famsikuuhunna adadii hadha waatay ogdaa bilaamayti ha nagsoy haysida macnaa ha nagsada bimacruufin sida shareecada ku wanaagsan haka nagsoy dhagan islaan haka nagsooy adadii walyaraa hirtii lamadoo beri sidiidoo beri habartay ha nagsidi lamadoo qofa khiyaareen wer hibilow hibilow kooyba habartii hibilay hibilay hayti ha nagsidi bimacruufin haka nagsoy islaannama haka nagsoy ama ow sarixuuhunna foofiye sii daaye bimacruufin si wanaagsanka sii daaye maata hanagsatoo shiblay kadheeda adadii ma leene besu foofti maka haysa adadii leetim ama hanagsadaas marka intii adada ka leedaas shibkadheh maya adadii walyara dhimin waa hanagsoy adika jar walaa tumsikuuhunna bilaanta in haysta tangar ilaahay liraaran dhibow daraadiis wa adadii ama dhawaatay ama idhegdewa heblowsay habartii aad furaasay dahwiyoyan saasaw haa rajiyahayti hortaba raja'tu habartii hanagsay dhagan maka fadahayood ay harta kala deedeen lutiya hiraley dhib daraadis an haysay litactaduu calayhina bilaanti korya inaysan ka ta'diidan daraadiye hanin nagsateen wa hooba dhagan aad anfadaana sheekhow gabarteen dhibteelu ka leey waman yafcal daalika arrintaas lankii suubiyo islaantun lugooyidii yeelay rajactu un ere faqad dalama nafsahu naftiisa dulmi lanku usugay daalim way may ku dulmiyey bitacriidiha ilaa cadaab illaah ilaahay adaabdiya naftaan horseetiya laki leey wal ilaahay un weelo kare weeliyogdaas afartun wabaad hanagsadaas dhammaadan lete oo dhagan faylad hanagsadaas hanagsoe la keeni hoobada dhammaanka laa inaad lugooyideedan dan lete hangnagdoe la keeni lugooyidii hangnagdi maaha daalima eta laki leey naftaa dulmiydi cadaabka ilaahay inban maanaa un horseeti walaa tattakiduu aayat illaahi ilaahay aayadooji inkuweeldhateen huzu-an jees jees waay intun ilaahay aayadii la sheegahay yani baashaal iyo kaftan iyo inkuweela dhaban qaadoy maanaa habartooba dhammaan lata hanagsoela kare dhagdoon ada fadaas hobad dhammayn in lahayna dhagan adanka fadaana isku dhaaf nanki helaas iyo muslimga hor guursito aayaadka ilaahay salliyin sidii on qaado la keliyay baashaal inkuweeldhatoy wadkuruu xusuusta dadow nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay siin nicmeey korkin siinka nicmeey bilislaami islaamnimada siinka nicmeey nicmadii adaati masqanta kahayawa wamaa anzala calaykum ilaahay walay korkin hakadijiyay oo min alkitaabi kitaab qur-aanka eh iyo walxikmati kitaabka axkaamtiis wa ama sunnada nabaga eh xusuusadaa wa antun la sheegahayo qur-aanka ilaahay iyo nabaga sa'iri lileeyihin xusuusadaa wa yacidukum bihi xaali ilaahay siinku wacdiyaa wada qur-aanka xasuusada maylaka xasuusade bian tashkuruuha nicmadaas ilaahay oo kitaab qur-aanka eh inaysanku shukriyadan oo seelanku shukriya qur-aanka maaha bilcamali bihi way qur-aanka shukriye walka dhaqame nicmada qur-aanka ilaahay nasee ku shukriya laleeyi shukrow qur-aanka mayi qur-aanka in laka dhaqam waay sikale ma ah maayahooda haqaadooda dhudhankooto miilooda dhigda adanka dhaqan gal oo dahab aadan weela santuug dahab aada gilida maan adan ka dhagagna maka shukrin ha ilaahay qur'aan jii macna nicmo way nicmadaasi ku shukriyada way buwa kitaab qur'aanka ka dhagama wattaqullaha dadow ilaahay ku obsada waclamu waana ogaada ana allaha eebweyne caliimun bikulli shayin walwalba iniisa ogyaa laa yakfaa calayhi shayun ilaahay walka qarsoon ini injarna ogaadaa wa waidaa dallaqtum nnisaa'a haddii bilaanti furtaan فبلغنا أجلهن أجليو ديرموتا انقلت عدتهن habartii ada furtay hal dhilaaq ama lama dhilaaq adaa ku furtay rajicida hayti adadiya wa dhammaatay hadda lisfadi yay hartagii hor yaa lisfadi hartagii hafura ayaa lisfadi sidee lu weelee harti kale dhafin gale leeree maya wa habartu hoba rajici hayti fiiriya hal dhilaaq ama lama dhilaakin ka dhimanaayeen ada furtay rir adadiya saaska dhammaati hoob isfadaan ad iye aadi weligiya la hariiras gabirhaanga haddaan weydii sidaas walkasiya gambira la keeni kaahay mahlal mahlal imajar wiriji hadda keeni kaahay waana mayli hakenka nagadaas ahan ilaa way wala kenka dhimanaay haddii aad haliintoo ku furtay lama kenka dhimanaayta lamadii leyla usubaay hadda haddii lamaha ku furtay haliintoo kenka dhimanaayta haliintilee hakenka nagadaas reed habartii hartagii hooba isfadaanoo addadadan dhammaatay hartaga ay la kareebnay isguursadeen alifeeri وإذا طلقتم النساء بلا مغي حديث فرتان فبلغنا أجلهن أدديو ديرنو إن قلت عدتهن أدديو دماتو فلا تعذرهن هديدتك ولي إسنعتين إن منعي لن إن مير ميرين أن ينكحن إني قرسدانو أزواجهن هرتيال كيشو المطلقين لهن يوها فرين إني قرسدان إني ديدين gabartii walaalahaaytay lanka geera lee hafuray haldhilaaga ka furi atadiyana dhammaati iyo haddana marlamaad meykile gabartum la isiyo fade waayahay leedhaan diideelatile sababtoo ay lianna sababa nuzuuliha aydan sababa nuzuulshii way haayeen anna ukhta macgal ibnu yasaar lan leerahay saxaabiya ay macgal ibnu yasaar leerahay walaaliis iyo dallaq ahaa zawjuha hartijeewaha furi fa araada an yuraaji'aha adadiya dhammaati walaalkiyaan kooye ilma ideer ahaayeen walaalow gabirtum haddan isii eri famana'ahaa macgal ibnu yasaar indiidi gabirtina isqaryaayta maa hartagiijeefadaas laka nago fadohay indiidi macgal ma ere wallaahi eri ilaaha ka dhaaraday laa unkixa kaa gabirtun tan ee mikiinika haw eri abadan geeradaka sii ama wan in lamaada ka dhalee gabirtii oo shaab haytay oo feeraysanaaytay adasaha weelyaha iyo nagdi haddan isi ah wallaahi maka siya weer aayadii hadigtii marka aayadan tan ay hadigtay macal ma eray fakafartu can yamiini dhaarti ana dhaaradaay wallaahi an eraaye kakafa ergududyeri waankaxtuhaa iyaahu nangeena habartii farta ka saariyari saasa lafadeeda walaamka dhaarad inaad erta ma aayadii kolley asharkii hore adaa ka marnay walaalka dhaarati hoob wal kheerayo iyin dhaarta walka kafa ergududee wal jibiyee kheerkuu sugee la suubiyaa habartum hartagii owlaada ka dhalila ka nagaya kheerka saasa ka jara maana hartoo usub hadda iyo anfadaan arka dar ee hartagii owlaadaha ka dhalay iyo fadaasa la ka naga tanga kheer eh reedka dhaaradii ba inaad arta kamindidi mee dhaarta walka faarigududeed hartaje ka nag an yankixina aswaajahunna hartiyaalkiiyo iniyo nikaxsadaan an manciideen falaa tacduluhunna an meermeerideen way makasiya untir way idaa taraadoo baynahum habartii hartagii haddii heliyeenoo dhatiyo بالمعروف شرعا شرعا هذا ولا يكون ناس هذا ولي ميديا أريتم فلا كاركين كوي أريتم غير هذا ما فرنها هذا دي ما دمانها أي ما برنامج إسبدل أو دده ما هك هليين عليه هسأرك دينا ها ما هسأرتين سهك هليين سهك هليين ولا شرعا كفيل ما هليين ها فرتك صار ماي هو القلب أو هليس أو قلب يولك ويانا سهميلون قلب عن هالبدليل ذلك أرنتاس oo habartii hartaje fadow ay la meermeerinayt lileeyin yuucadu bihi maylaka wacdi yahaya man kaana minkum lankiisan siin ka mid ahoo yu'minu billaahi walyawmi alaakhir alle iyo qiyaamo lanki rumey yacni meeli uun hidiiska iraanay allaha allahu iyaab lanki alle shay alle awa dooga lanhaayo macnaa saasu liannahu almuntaficu bihi lanka ka nacfiya wakaas ewa ad hoob allaha alle iyeen qiyaamo lan rumaysanaad ataan habar lankii ha furi geerad wal haka dhalay ha furi oo rajicii hayti fadoohay inin diideeda kale ho allaha alle iyaab de hobaad muslim ahayna taas goonishow ذلك أرنتاس ومرميري iyo manciga la isku dhaafo ya azka khair badan lakum isin dadki wiriga ah inin lankaas in mirmirin ya khairka ka jaradilay waadharu lakum walahum lamadun isfadoo hayta iyo isigna saasa nadaafada isig nadiifnimada saasa ka jarto sababtoo ah limaa yukhsha cala zawjayn habartum iyo hartumumay balninku obsa qabe tumil inay hagaan may weelay bisababi alcalaaqati baynahumaa kor isgoroda may eri jarne lamadun has baradeen adduun badanga habaashaleen waan isfadoo hayan haddan hooda jujuubto eriitun hartugoo kale adagka darta may la tiyaabe inay han isdhuumadan maaba inshale hooliyo wedidan marka dhibaato maaha aakharbeel maaha marka daahirnimadii iyo nadiifnimadii iyo wanaaga mayka jare artagii hore iyo hafuri hooba isfadoo haayaan oo dhalaajeena rajci haayaadiya haldhilaad ilaa ma leehay walka dhimanaay adadi dhamaati isfadoo hayaan maa lamadii guurku in hagaajiyala keliy haddii kale aakhara been iyo dhibaato meelika kuwas adina dembijiya walaka qaadaasala keliy lamadun qof dhagan ma jiran isgorodaayan omada waalida eta ninka dhali adeerto ama walaalka wiima aha adeerto hooga ada saarto hartagoo kale iyo infadaan ada ku jujuubto kan hooliyo inii wedeedaan waaba inshal hirin mashago ma aha daalika arrintaas oo gabirta hartagii hor iyo fadaasi ay laka reebnay nahyigaas iyo yucadu bihi may laka wacdiyey man qofa laka wacdiye way oo minkum isinsiin ka mid ah qofkaasoo yuuminu rumeeyey billaahi walyowmi alaakhir alle iyo qiyaamo lanki rumeeye doogi langhaay maana laakiin lagmayba jare diin shaganka lahayna lanki beesa badan seewlay walaaliska daro kaas dooji malahay kaas muslimba ma daalikum kiinoo kaase oo ay lamiirmiirinayte iyo azkaa lakum sin khayr badan wa wa adharu lakum nadaafadana saasa ka jarta wa kiya fadaasa siyaa la keliya ay dhibaato ka dhiina meeli wallaahu yaclamu ilaahay usuu og maa fiihi almaslaha walidanta e ilaahay usuu og wa yacnii wala ilaahay siin leye habartun hartagii hora maadaama isfadoo haayaan hal siyooy ilaahay wala siin leye maslaxada ilaahaya gordeew wa antum isin laa taclamuuna daalika dandigu gorodaasan wa ilima fartin laka horeysan walba ma oshiidin maslaxadiinba makasaasaan maslaxadin ilaahayaa og sheed fatabicuu amrahu ilaahay amriyey raha wa nahyahu ilaahay walaysiinka reebina haddana kahira fii kulli maa taatuuna wamaa tadaruuna walaada weelase wal ilaahay ka faryi haadan walaada kahiraasona wal ilaahay kooreebayi haadan sababtoo eh murmanamaybanani leeyahay maslaxadin maaba kasaasamaysan walisin roon daawidin amaba gorotaan daawidin ilaahaya gorodee ilaahay awaamirtiis rahaawa walwaalidaatu ahyaalkii wal dhaleen yurdicna owlaadahunna awlaadiyo hinuujiyen hawlayna lamasina oo kaamilayna juusteewa ologamayna faday lamasina naaska in la nuujiyo yaniisi koritaanji iyo maskaxdiisi iyo jirjadiisa kastaba inin dhismanaanka dhismaan lamasina oo juuste liman araada lankii fadaa wadahe an yutima radaaca nuugmada inuu isu taamweela lankii daneeya waada wa cala almawluudi lahu haddii lankii nuugmada taamweela fadaa waa lare ogda hab adi habarti ka heliidaan wal mada dhow kalonog laakiin adiga ka heliidaan ala faday mada dhow وعلى المولود له لن نقلين دلي أوك ما يكرجي إيه خذهن بلانت نقل نوجيهايت مسخاشين جو إيوا كسوتنا مرشد يو على الإرضاع إذا كنا مطلقات هبرت هبرت فرتي هو بدأتين هذه عشان تبتين أقدا ونقل مكي نوجيهايت مرشي مصروفة كيلتو بالمعروف بقدر طاقة يده وايهي bilmacruufi biqadri daagati hartagisii tabartise danku ilaahay dhagaalisii walfayle laka gaade koona dhadhahaado walaa dhadhahaad ee laka gaade koona ebirwe sagxadda surunye maaha usun wali tabarta ee sheengalile miskiinka habartoobada furtii marka masruufka iyo maykay kuwaaldatay unagu nuujooji adiiba qabta kuweele mar waana kii nuujiyaay masruufka habarownimada kooqaadadaas mayka lata unaga manuujiyayo haa tagna isdiilhiliya kalata wala isaas insheeg shaqa maskaleedii habrownimada goonu unagunyaa nuujiaytoona heliis gaar ee wayaan hadda laakiin bilhanta waybo magalka masarufka koole unagunikinka nuujiyayd habrownimadana koole wa laakiin hagaan lata hoogala may kare kortay ananaaska jijiidow mun ogoli unagama oodumiya horti fadaas injeysay ama ilheliya laa tukallafu nafsun nafmal mashaqaayaaw ilaa wuscaha tabartiya maaye heliiskii maaha ad walay tabarta e uma laa tudaarir waalidatun aadi waldhali mal dhibow biwaladiya unugishe malka dhibow unugii hooba naaski minuujii korya erti ilaa wa in la dhasab nuuji mal erawo walaa mawludun lahu kii lan dhalina biwaladii isun unuji malka dhibaawa وعلى الوارث مثل ذلك لنك دحل دحل كله دحل تويد له أضيق الدمد دحل تويد لنك له ولي أو كل كفلاء واجبات له وارث الكرشيوة فإن رادها برتي هرتي هو يدونا في سالن الناس تقولوا عن تراض منهما إسلا فالله شيء جهالي وتشاور شورئ فراجناها عليهما الدنب كرشو مهانا ونقل لما دي بلو لما دي سنة اللي نديرنا هرتي هرتي ما يقول أنك ديرنا إن الناس لك قوي لما دي وكتلا ذي دباتم الله laakiin lankoshileed ma qaado kor go-aankaas wain aradtum haddaysan doontaan an tastardicu owlaadakum owlaadin inaysan sinnuujiyano belaankalo aadameha belaankala sinnuujiyaan faraajunaha calaykum dembi korkin mahaana idaa sallamtum maa ataytum bilaamayta wala isin koysii laaytaan hooba farta ka saartaan bilmacruuf isi wanaagsan inaysan anka sallimtaan wattaqullaaha ilaahay koobsada waclamuu ogaada anna allaha eebbiweynee basiirun bimaa tacmaluun wala isin soo biyaasaan ina isu aragaaw ogaado waa inta mayninkeega casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu